بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد walaal yaal ilahay baa mahad iskale subxaana watacaala inuu kulmiyey dhulkaa wanaagsan fadhigaa wanaagsan golaha wanaagsan ilahay baa mahad iskale subxaana watacaala nabadgelya naxariis rasuulkeena iyo xabiibkana dushiisa ha noqoto intaa gadaasheed hadalka idinku soo dheerayn idkusii dheerayn maayo waxaa maanta insha allahu tacaala muxaadaro ku saabsan xajka inuu soo jeedinayna inuu soo jeedinaya walaalkanaga iyo sheekhanaga sheekh dirir oo maaragtay dabcan aan u baahnayn in la qeexo ama maaragtay tacriif badan laga bixiyo muxaadaradaasi biidn illah caza wajal waan u baahannahay ayaan maaragtay walaalkeen iyo sheekhana sheekh diris ayaan kusoo dhaweyneynaa ilahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu maaragtay ajir iyo barwaaqo iyo khayraad ka siiyo annagana maaragtay kuwii ka faa'iideysta oo ku dhaqma oo ku intifaaca in maaragtay ilahay naga dhigo subxaana watacaala muxaadaradaas maaragtay galabta aan dhegeysanayno buqaadan barakaysan iyo maarata kulankaa wanaagsan ilahay waxaan weydisanaya subxana tawfiq na waafajiyo walaalka sheekh dir kusoo dhawo baaraka allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته intaa dabadeed farxad weyn bay runtii inoo tahay inaynu isugu nimaadno goobtan qaaliga ah ee kamid a ama ugu fadliga badan dhulka ilaahay ina awala beytin wabica linnaasi laladi bibadka waa gurigii ugu horeeyey ee ilaahay dartii looga taago caalamkan aynu ku noola waxa aynu joognaa runtii maalmihii ugu fadli badnaa sanadka oo dhan waa alayaam alcashr alwal min dilxija waxa uu kaga duwan yahay baa la idhaahdaa maalka alwaktu laa yucaad walaa yucawad lamana soo celin karo waktiga lagumana bedeli karo leanna shalay idii tagtay way tagtay un maalinka jooga waa maalin kale laguna bedeli maayo leannahu waktiga yimi waa wakti kale un isaguna sidaa daraaddeed ayaa in laga faaidaysto waktiga uu aada qaali u yahay taasina waa kii uu nebigu u calaamadinaya calayhi salaatu wasalaam ama si gaara ugu tilmaamayey markii ummadda uga khudbadaynayey maalintii mina ina dima'akum waacraabakum xaraamu calaykum ka xurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada in sharaftiina iyo maalkiina meel kaga dhacdaan oo ku xadgudubtaan waa xaraam sida uu xadgudubku xaraam u yahay in lagu xadgudbo beledkan aynu joogno iyo bishan la joogo iyo maalinkan la joogo marka taasi wuxuunay muujinaysa oo nabigu xusaya calayhi salaatu wasalaam maalmahan iyo meesha la jooga inay dheeraad leeyihin idan walaalayaal waxa aan idinku dhiiri gelinaya idinka iyo anigaba aan dhiiri gelinaya inaynu fursadan qaaliga ah raggeena iyo dumarkeena dhalinyaradeenna iyo waayeelkeena intuba inaynu aada uga faa'idaysano wakadalika hiya fursat lcumr waa fursadii cumriga fursadii cumriga wey oo sidaa soontiin xajku de sanadkii hal mar ubu waajibaa hal mar ayuubu waajib yahay markaasi in aanu kaaga dhicin si ciir ciira ama liidata laakiin u dhaco si mudakara oo taabagal ah oo hagaagsan oo lagaba maarmaan intaa haddii aynu kasoo gudubno oo ah runtii waktigeena inaynu ku qaadano maalmahan jihaad iyo dadaal inaynu ku qaadano soo jeed iyo socod iyo dikri ilaahay iyo cibaado iyo wacdi intaa inaynu ku buuxino waktigeed waa laga yaabaa in hawl badan ku jirteen saacado badan shaqaynayseen ama waxbarasho lagu jiray intii inaynu ka badino mooyaane waa inaynan ka yarayn walaalayaal oo aynu ka qaniimaysano fursada qaaliga ah ee aynu maray waad ogsoontii radda camskariga waxa had iyo jeer ay aada uga uga fiirsadaan alaabta qaaliga ah iyo waktiga ay qaaliga tahay marka la yidhaahdo meel heblaayo haddii alaabtaa la geeyo way dhacaysaa ama si qurux badan bay u iibgelaysaa habeenkaa kama seexdaan laakiin waxay ku dadaalaan inuu qofkaas wixii ka iibgeeyo intaa haddaynu kasoo gudubno camalka runtii aynu qabanayno waa ogsoontii miisaanka uu leeyahy waa axadu arkaan lislaam alkhams arkaan islaamkii shanta ahaa mid kamida wey waa xajkii iyo cumradii waa lagama maarmaan haddaba camalkaas si uu saalix u noqdo si uu u hagaago si loo aqbalo inuu laba arrimood helo labada arrimood oo nusuusta in fara badan aada ka dheehan karayso labada arrimood waa in qof waliba uu ku fikiraa camalkiisu inuu yeesho in sunihii nabiga waafaqsan yahay camalku iyo inuu ikhlaas leeyahay ikhlaaskaas oo ah niyadsamaan iyo daacadnimo soomaali marka loo rogo labadaa arrimood camalku waa inuu yeesho faman kaana yarjuu liqaaa rabbi faliyacmal camala saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada aayaddaa u dambaysa suuratulkahf waa tilmaanta ay bixinayso qofka ilaahay doonaya inuu la kulmo falyacmal camalan saalixan camal wanaagsan ha sameeyey walaa waxa weeye shardigii mutaabacada ah in nabiga laga dayda calayhi salaatu wasalaam ilan isagaa markuu camalkan gudanayay ayaa maqal iyo muuqaalba uu ku bixiyey markaasaa wuxuu lahaa khuduu canii manaasikakum iga qaata dadow camalkiina iga qaata manaasigtiina iyo sidaa uqabsanaysa qowl iyo ficilba iga qaata isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam muuqaal ku bixinaya u khudbadaynayo bayaankii usheeginaya falyacmal camalan saalixan badan aanu isarag lagana yaabo inaan dibba laysu aragba ilahay un baynu weydiisanaynaa inuu jannaduna ukulmiye waana ta aayaddu ay tilmaamayso waadin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka rijaala wacalaa kuli daamir ya'tiina min kuli fajin camiiq nabi ibraahim baa ilahay u leeya dadka u yeed waadin fi nnaasi bilxaj dadka ugu baaf umada gaasii baaf waxay iman doonaan jihaad kastoo caalamka kamida bay ka iman doonaan oo fog liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fi ayaamin macluumaat waxay ka imanayaan jihaad kastoo fog taasaan uga jeeda waa bariga adduunyada iyo galbeedkii ayaa ka timaadeen runtii marka waxaan intaa usoo dhaafi lahaa maanta hawsha aynu usoconno o ah camalkan malaa cumradii dee gudanaya xajka waxyaabaha lafdhabarta u ah likulli maqaamin maqaal baa layi hoos waliba hadal buu leeyahy ama kelmadu waliba waxay leedahay meelay munaasib ku tahay ama cilmi waliba waxa uu leeyahay wakti baahi badan loo qabo waxyaabaha aan si kooban u sheegi lahaa waxa weye waxa aan isleeh malaa marar badanna waa laydin sheegay in lagu celceliyana way mudan yihin ee la xidhiidha axkaamta xajka axkaamta xajka waxaan kusoo ururin karnaa ilaa afar qaybood oo runtii dee xukunkoo aada ogaataana in camalkii aada hagaajistaa buu dawo ka yahay in camalkii aada hagaajistaana inuu sidii nebigu uu sameeye waafaqa ayay noqonaysa oo markaa waasaxa biidnilah axkaamta waxaa kamid a arkaan alxaj wa waajibaat lxaj wa maxduuraat lxaj wa masnuunaat lxaj xajka arkaantiisa waajibaadkiisa waxyaabaha mamnuuca ah iyo sunayaashiisa waan filayaa marar hore in laydinka waramo dee culimadii baa idinla joogta oo dee idinka waramayey kutubta waa ka akriyeyseen laakiin haddana waa xusuusin waayo camalku marka uu yahay mid mar un la samaynayo wuxuu ubaahan yahay cilmigiisu miraaran wa tikraaran in lagu celceliyaa buu ubaahan yahay haddii aynu kala tilmaano camalku waxa weeyaan camalkan aynu qabanayna afarta arrimood buu ubaahan yahay arkaanta aynu soo horeysiino arkaantu waa wixii lafdhabarka u ahaa ama rukumadii uu ku taagnaa camalkan aynu qabanayno oo camalka waa la bineeyaa waa la qurxiyaa waxaa laga ilaaliyaa markaa wixii duminaya waa sida dhismahaasoo kale camal kastoo la samaynaya xajka soomka salaada mid waliba waxaa lagu shabihi karaa dhismaha la dhisayo oo wuxuu ubaahan yahay in la taago waxaa lagu taagaya waa arkaantii wuxuu ubaahan yahay in la qurxiyo waa sunayaashii wuxuu ubaahan yahay in wixii durinaya laga ilaaliyo oo mubtilaadkiya si aan u dumin u taagnaada camalkaas arkaanta xajka lafdhabarka waa waxaa lagu tacriifinayaa shayga hadii aadma iman weyda xajkii aan usilayn rukun marka laleeyahy waa shayga haddaad la iman weydo xajkii aan usilayn kaasaynu ubahan waajibkuna waxa weeyaan ka marka aad la iman weydo dhiiguu kugu waajibayo ka marka aad la iman weydo inaad neef qasho ayaa kugu waajibay maxduurka waxaa xaraamta ahayna waxa wey shayga haddaad samayso isagana dhiigu kugu waajibaya midna ka tegidiisiina dhiigu kugu waajibaya midna samayntiisi sunayaashuna waa wixii camalkan qurxinaya ee tayada u yeelaya soo saaraya saasaynu kala fahmayna arkaanta xajka aynu insha allahu tacaala habeenada soo socda xajka aynu xiran doono waxyaabaha lafdhabarka waa culimada ilaa afar shay ayay isku waafaqsan yihin inaynu xidhano camalkaasoo la niyoodo in carafo la tago in la dawaafo baytka ilaahay safa iyo marwa dhexdoodana dhacyi la sameeyo afartaa way isku waafaqsan yihin madhabta shaaficiga baa waxay ku daraan alxalq aw itaksiir intimaa la xiro intimaa la xiro ay ku baraan shantaa arrimood amaba afartaa aynu nidhaahna waa inaad u ogsoonaataa xajkii haddaanad la imanin afartaa dhiigna kaama kabayo dhiig aad markaa neef aad gawracdaa ma kabayo afartaa laakiin xajka haddaad xidhan weydo oo adigoo xidhanaad iska socoto de xaj lama idhaahdo gurigaanad gelin beena degi karaysa haddaanad carafo tegin xajkii jiri maayo nabigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam alxaju caraf xajku waa caraf haddii aana dawaafkii dawaafulifaadaha la imanin ee lafdhabarka u ahaa xajka iyo sacyigii ilaa intaad la imanaysa waa lagaaga fadhiya haddaad la iman weydana xajkii de ma jirayo neefna laguma kabayo arkaanti waa kuwa marka runtii in aad ku xisaabtantaan oo qofku musabaqan ama ugu horeynba aqoonteeda uu yeesho aada iyo aad bay muhiim u tahay dawaafka dee dhawr jeer ba la dawaafaa mid waxaa dawaafa had iyo jeer qofka xaj keliya xidan malaa kaa inagu uma badnin baan filaya inaga badankeenu dee wakti horeynu nimid oo cumraynu ku bilowno laakiin qofka mufridka ah amaba xajka iyo cumrada isku daray ama xajka kula xidhay taasaa dawaafkan dawaafulquduumka ee salaamta ah baydka ilaahay lagu salaamayo la yimaada oo waa kuwa ka midna waa ka ugu dambeeya walaaca la yidhaha sagootiga midna waa kan aynu ka waramayna arkaanta xajka kamid ah ee la yidhaha dawaaf alifaada aw dawaaf rukn ayaa la yidhaha marka ka aynu ka hadlaynaa waa kaa dhexe ee carafo joogsigeeda ku xiga ee ka baxeeya waxaa runtii xusid mudan arkaantaasi inay dee u baahan tahay sharax iyada ku dhigeen waa laydin sharxi doona haddii ilahay ka dhigo marka a goobaha mashaacirta iyo manaasibta aynu joogno tafaasiil dheeraada laydinka siin doonaa laakiin ugu horeyn in horta la xafido oo lagu misido cabduu calayha binawaajib oo gooska lagu adkeeyo dumarku ogaadaan raggu ogaada waxaa iska suuragalo qofka in duruuf ku iman karta gaar uu ubixi karo mararka qaarkood uu lumi karo markuu aqoontan leeyahay ma fudaysanayo camalkii sidiisii u fulinayo fursadu dhaafimayd qadiyada xidhashada kolkii hore sidaynu usoo xidhan cumraynu soo xidhanayna iminka way ka duwan tahay waxaa la xidhanaya xaj xaj baa la xidhanaya waa niyatu ixraam alxaj labayk allahuma xaja ilaahay xaj baan xidhay haddii dee ay dhacayso waalidkii aad ka xajayso waalidka qaarkood baa dad kale ka xajaya way dhacayso waa inuu qofkii xustaa uu ka xajayo labayk allahuma xajatan can fulan ilaahay oo hebel oo waalidkaya ama aabahaya ama hooyadaya ayaan ka xajayaa hadduu erayadaa qofku kari waayana ilaahay hebel baan ka xajay buu dee leeyahy ilaahay luqadahoo dhan isagaa dejiyo yaqaaneen kaasi waa qadiyada xidhashada waktiga la xidhanayo ee runtii dee sunnaha ayna waxa weeye habeenka sideedaad haddii habeenimadii la guuro galayo sida sunnaha waxa weye subax in la tago subaxa sideedaad goormu ku beegan yahay jimcaha jimcuu ku beegan yahay marka jimcaha aynu subaxdii si aan loo baxayno baa la xidhanayaa la dhaqaasinayaa halka aynu sheegnay loo xidhanayaa la tegaya sunayaasha waynu usoo noqon doonaa maalinka sideedaad bay sidaa ogsoontihiin goobta la joogayaa waa mina habeenka sagaalaadna mina la joogayaa subaxa sagaalaad baa loo ambabaxaya carafa wuquufka carafa ee arkaanta xajka ugu miisaan badan isaga waktigiisu waxa uu galayaa bacda zawaal yawmi taasic maalinka sagaalaad gelinkiisa dambe ayuu gelaya inta hore waxaa la joogayaa kambalka carafa waxaa la jamcinayaa labadii salaadood ee duhurkii iyo casarkii laakiin waktigiisu wuxuu galaa marka qoraxdu bartan ka leexan ee la tukado duhurkii iyo casarkii oo laysu geeyey ayaa wuquufku xasilaya markaasaa la istaagaya carafa wuxuu soconayaa waktigiisu maalinkaa sagaalaad gelinkiisa dambe iyo habeenka ciida laakiin siduu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam un baynu nebiguna yeelayna oo inaynu gelinka dambe wuquufkaa samayno markay qoraxdu dhacdana haddii ilaahay ka dhigo naftu ay gaadho aynu kasoo dhaqaajino wuquufka sidiisa saxdayna waata waxa camal la qabanaya iyo afcaasha maalintaa la fulinaya kula de tafaasiil dheeraada bay ubaahan taha haddaynu kasoo gudubno taas maalinta carafa arkaantii baynu sharxayna afar tahay weli umaynaan gelin waajibaadkii iyo waxyaabihii qofka ka xaraamta ah waxaa loo soo gelaya dawaafkiisa dawaafku kale shuruuduu leeyahay muhiim ay tahay inaad ogaato shuruudiinkaa waxaa kamid a qofka cawradiisu inay asturan tahay alxamdulilah qof qaawani ma jiro gaalada haday qaawanaan ku dawaafi jirto oka qur-aanku u diiday qofku waa inuu weyse qabo oo nabigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam dawaafki iyo salaad dhexdeeda la fasaxay hadalka macnaha waa salaadun buu nabigii dawaaf laakiin hadalkii ayuunbaa la fasaxo la ogolyahay hadalkaasoo dee salaada dhexdeeda aan la ogolayn saa darteed baa la doonayaa qofku wax khayr leynu ku hadlo marka waa inuu qofku daahir yahay sidii salaadaba shardi ay ahayd inuu daahir yahay haddii waysada ay kaasarto soo weysanaysa ad soo weysaysanaysa culimada qaarkood dib baad u bilaabaysa aday leeyihin qaarna halkii aad kasii wadaysa tiradii hore laakiin kolleyla soo weysay shuruudaha waxaa kamid a inuu ka bilaabo xabadda marmarka ah ee midoo ay aragteen waa wada garanaysaa ma siday arkaa cumrayadaa lagu fahmay haddii taa uu qofku hore u yaro dhaafo xabad wareegaasi uma tirsana shuruudaha waxaa kamid ah in iska dushiisa o dhan uu dawaafo oo aanu labadan albaaba eryara xisbu ismaaciil la yidhahdo ka dhex bixin beydka yaro gaaban shuruudaha waxaa kamid a beydka inuu bidixdiisa ka dhigo macnaheedu waxa weeye in uu roonkan iyo wareega uu samaynayo oo bidixda ka wareega laakiin aanu midigta ka wareegin taana dadkaaba ku qasbayo aan ku ogolaanayn haddaad tidhahdo midigtaan ka wareegaya dadkaadaan ku ogolaanayn oo dee dadka faraha badane wareegaya sidac ay u wareegayaan baad ku qasbanta inaad la wareeg dawaafka kolley shuruudaha ugu muhiimsan kuwaasaa kamid ah sacyiga isaga sida aragteen waa toddobadaa jeer oo la ordo waxba shardi ma aha in dahaaro isaga shardi maaha inuu qofku daahir yahay oo taa uu kaga duwan yahay dawaaf waxa shardi aan ahayn labadoodaba ee iska sunno ah una fiican bay leeda culimada muwaalaad macnaa toddobadan wareega dawaafka inaad ku xidhiidhiso daruuri maaha sacyigana daruuri maaha laakiin way dhici kartaa inuu qofku yarano oo uu kala goyn karo labadooda laftigoodana markaad dawaafka samayso shardi maaha inaad ku xidhiidhiso sacyiga laakiin waxaa dhici kartaa in dawaafkii markaad samayso aad u yaro nasan karto sacyiga aad kusii xigsiin karto siiba dadka waayeelka ahiyo inta dawaafka la sameeyo labada ragcadood la tukadaa loo nasan karaa dabeedna sacyigaa lakusii xigsin karaa waa soo koobkoobaynaa haddii arkaanta lagu daro xiiridda xajkiiyo cumrada waa kala duwan yihiin waxa fiican cumrada in la gaabiyo laakiin xajka la xiiro satadkuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin sidaa ilaahayba uu horreysiiyey ayuunbay tahay in loo horreysiiyo oo xiiridda ayaa u fiican ragga abda-u bimaa bada-a allahu bihi nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam markuu safo ka warramayo waxaan ka bilaabayaa ku ilaahay ka bilaabay tanna waa sidii oo kale saddex jeer buu duceeyey qofka dhukulanaya madaxooda waa xeertaa waa dhukulash soomaha magaciis malaaway lowdhenbe qofka dhukulanaya saddex jeer buu u duceeyey ka gaabinayana markii dambe afraad dumarka laakiin waa gaabinun iyaga awaman yunashau fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin iyaga quruxda ayaa lagu barbaarinaya de inay dhigritaan qurux maaha gaabintaa ufiican waktiga la gaabinayana waa dawaafka iyo sacyiga unba kusii xigaya arkaantii baynu intaa kaga baxayna waxaan uga jeedaa uun in fariimuhu ay noqdaan kuwa dariiqo koob kooban aynu u qaadano waxaynu u gelaynaa waajibaadka waajibaadkaas oo aynu nihi mid kamida marka uu qofku ka tago xajkii ma buraya laakiin waxaa loo baahan yahay gashi baa lagu yeelanayaa qofkii inuu neefka wacaa yajib cala shaks addam bitarki waajibin min waajibaati lxaj waajibaadkii xajka hadduu mid kamida ka tago waxaa lagu yeelanayaa maxay inuu neefka wraco neefkaasoo runtii isaguna dee maxaadaro gaara u baahan shuruudaha uu yeelanayo halka lagu gowracayo waktigiisa hadiguna waa suuratlxaj aad ka akriyayso wuxuu u baahan yahay see qulis kelmad gaara waajibaadkaas haddii aynu iyagana guud marno waxaa kamid a alixraam min almiiqaat marka aada soo xidhanayso waa inaad kasoo xidhataa meeshuu nebigu kuu xadiday calayhi salaatu wasalaam meeluu nebigu ummadda caalamka soo xajaysa meeluu cayimay meelo ayuu cayimay meelashana buu yihi qolo waloo jihooyinka caalamka kaska nebiga calayhi salaatu wasalaam meelaha qaarkood uu cayimayey ayaa oo uu lahaa ahlu ciraaq iyo halkaa kasoo xajiyeen baa islaamku waktigaa aanu gaarinba iyadoonu waktigaa gaarinba islaamku ayaa wuxuu lahaa reer qolada meeshaa ka imanaysa ciraaq ka imanaysa halkaa kasoo xidheen ilaahay baa usii sheegay inay diintu halkaa gaari doonto dad badanina kasoo xaji doono marka sidaa ogsoontihiin ee cumradiina usoo xidhateen alixraam min almiiqaat waa inaan lasoo dhaafin halkaa nebigu markuu shantaa sheegay ayaa waxa uu leeyahy huna lahuna waliman ataa calayhina min gayri ahlihina waxa shantaa meelood iskale dadka degan iyo ciddii soo maraysa ciddii soo maraysa ayaa iskale halkaa waa in laga soo xidhaa waxaan filayaa idinka tiiminma waxay ahayd dalxunaysa ise midilin baa kusoo degteen cumuuman waa in la tixgeliyaa waa in la tixgeliyaa oo aan la dhaafin asalku waxa wey qolo waliba miiqaaskooda inay kasoo xidhan waa marka dee cumradii aynu soo xidhanayna laakin maanta halkaynu ka xidhanaynaa ma miiqaas sidaynu dib ugu noqonaynaa aw nuxrim min huna mise halkan aynu ka xidhanayna maxaa u aragtaa leanna waxaynu ku biirnay reer makaa qofkii mutamatic ahaa markuu cumradii gutay halka uu ku xidhan ka xidhanaya waa maka iyo halka uu degan yahay dadka qaarkood bay dhacday inay baxeen oo ay kasoo xidheen tanciim iyo meelahan xaramka ka baxsan waa laga yaaba inay tawciya dara iska tahay laakiin halkana laga xidhanaya marka waajibkaa hadduu qofku ka tago intuu iska soo dhaafo meel ka sokaysa uu ka xidho neestaa ku waajibay waajibaadka waxaa kamida maalinta carafa aynu kasoo noqonayno duquufku waa goorma baynu idhi waa sagaalka maalinka sagaal gelinkiisa dambe intaan qoraxdu dhicin waa inaan adka iman haddii aad ka timaado qoraxdoon dhicin wajaba calayka dan dhiig baa kugu waajibay qoraxdoon dhicin haddaad soo dhaqaasiso duquufkii wuu ku xasila iyo joogsigii carafa wuu jiraa laakiin waxaanad isku beegin labadii wakti uu nabigu isku beegay calayhi salaatu wasalaam oo ah maalinkii iyo iyo habeenkiioo soo gala saa darteed neef baa lagu yeelanaya inkasta oo si wanaagsan ay yeelaan dawladda sacuudigu oo ay taxaanba xadka carafa ciidan ciidan baa isbaarooyinka o dhan iyo isbaarooyin baa la dhigaya kontarollo dabeedna wax soo dhaafaba lama ogola marka allahu akbar masjidka masjidu namir laynaa laga adaano ayaa dabeedna laga qaadaya ooda sa ka dhacaysa uma afiiduu min xaysu afaada annaas dadku ay soo butaacayeen haddii halkaa aad ka timaado waajib baad gaftay saa darteed waxaa lagugu leeyahay maxay iib waajibka saddexaad waajibaadkiidaynu tirinayna toddobada ahaa waxa weeye almadi tarku lmadiid bimuzdalifa habeenka toddobaad howlgalka halka aad ka samaynaysa waa halkee waa muzdalifa habeenkaa waa inaynu muzdalifa soo markaynu carafo kasoo butaacno maqribka iyo cishaayiga inagoo jamcinayna o isu geynayna waxaynu ku tukanayna insha allahu tacaala muzdalifa waa soo aragteen baan filayaa barankiina muzdalifa waa eriyada banaan suuliyadii xamaamiyada laga sameeyey masjidka labada minaaradoode dhaadheere mashcaru xaraam la yidhahda uu ku yaalo halkaasaa in la baryaa ay tahay waajib haddii waajibkaa laga tagana waxaa qofkaa ku waajibaya iska soo dhaafay halkaa seexan waayo habeenkii maxay neeftaa ku waajibaya waktigu daruuri maaha inuu habeenka oo dhan noqdo culimada qaarkood wakti kooban bay sheegaan qaarna habeenka kala barkii bal u yaraan lix saacadood halkaa kusoo qaado halkaa kusoo qaado taasina runtii waa waajibka kamida waajibaadka xajka wax ka dhisani ma jiro oo teendhooyinka may samayn leanna waktigeeda aya wakti kooban ba halkaa lasoo maraya ilaahay dartiidaana loogu digjiraya qofku in badan buu daar seexda isagoo faydfaydanoo darkii caddaa xidhan ayaa digjiga u noqonaya halkaa ilaahay darti habeenkaa tabnaado waxa afraad oo waajibaadka xajka ka mida maalinka ciidda in la tuuro hal buur oo ka mida buuraha saddexdaa waa tee taasi ya waa ta u weyn wax weyn iyo wax yaritoona ma jiro waa darar baa samaysan xeedo sitan geelu ku caboo kalaabaa samaysan laakiin waa tawfaqay dhaafo haddii xamladii iyo majmuucadii aada la socday aad kala fakataan habeenkaasi uu iska hawl badan yahay iska soo lugeeyo labada shisheeda iska soo dhaaf orka uu ku dhufo usako waata xuduudda mina laga soo baxay ku taalaaba fuurideedu waxay kamid tahay ayaa uu noqonaya waktigeeda waajibaadka xajka waxaa kamid a habeenada saddexda ah koob iyo toban labiyo toban labadaa horta sidii aan idhaahde kale waa sunne koob iyo toban iyo labiyo toban in loo hoydo halkee musdalifa mise mina mina in loo hoydo mina manaasilka mina loo hoyanayaa habeenka koob iyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad isaguna waajibaadka xajka ku jira sidoo kale maalinka koob iyo tobnaad iyo maalinka labiyo tobnaad in saddexda buuroodba la tuuro mid walba toddoba nabax lagu dhuftaa iyaduna waajibaadka xajka kamid si kale haddaynu udhignaynu soo ururino in saddexdaa buurood la tuuro ama maalinka ciidda ha la tuuro ama maalmaha ka dambeeya iyo in labadaa habeen mina loo hoydaa waajibaadka xajkay kamid tahay marka hadduu qofku iskaga fududaysto oo uu tiraado in badan baa tacbaantee mina iska seexo waxaan leeya maka iska seexo oo maalintiina iska tuur dee dhiiggii baa lagu yeelanaya mukhaalafana way noqonaysa xaq uga lihi inaad iska timaado gurigii maka oo aad iska seexato oo aad maalinkii ku noqoto aad tuurto laakiin waa daruuri habeenka qayb kamida ama kala badh xagga hore iyo xagga danan kasta aade inaad soo joogto mina inaad halkaas soo joogta waa muhiim waajibaadka xajka kamid waajibaadka xajka culimada qaarkood waxay ku daraan sidayn hore usoo xusnay xiirida madaxa la xiirayo oo haddii qofku uu ka tago oo uu xiiradba waayo iyadana neefkii lagu yeelanayo waajibaadka waxa ugu dambeeya xajat tawaaf alwadaac tawaaf alwadaac tawaaf alwadaac waxa weeye marka u dambeysa ee bafka lagu soo diyaariyo ee la anbabaxayo gaadiidkii lasoo dhigto iyo shandadihii dabada usoo saartay in lagu soo dhufto dabeedna horey laga fuulo ama madiina loo dhaqaajiyo ama garoonka qofka doonaya inuu baxay xajkii iyo cumrad xajkii dhamaysta falyakun aakhiru cahdihi bilbayt ayuu nabigu lehay calayhi salaatu wasalaam salaantiisa u dambaysaa ha noqoto kacbada ilaahay markii horeysa dawaaf baad ku salaanta dawaaf lquluub laydhaa ama dawaaf lcumra markii u dambeysayna waxaad ku khatimaysaa dawaafkaa oo halkan masjidku uu leeyahay laba ragcadood taxiyatulmasjid laydhaa iyadu kacbada waxay leedahay dawaafkaa kaasaa lagu salaamay kaasaana lagu sagootiega haddii qofku iska tago ama kaa uu fursad u heli waayo ama way dhacdaadee duulimaadkii u saamixi waayo deg deg ugu dhoofo mar inuu ka tago maaha laakin haddii duruufi timaado waxa lagu yeelanayaa neef allahuma ilaa qof kulaa laga saamaxay qofkaas oo ah xajat dawaaf lwadac qofkaan lagu lahay qofkaasi waa kee waa gabadha aan daahirka ahayn gabadha haddii aanay daahir ahayn waa laga daayay dawaaf lwadaacaas oo iyadu way iska anbabixi doontaa liana diina yusru diinku waa fuday marka intii la odhan lahaa sug muddadaa dheer waxyaa badan baa gabadha aan daahirka ahayn loo fududeeyaa oo de ay kamid tahay salaadii iyo soomkii iyo oo laga daayo aan kuba waajibinba soosan kusoo qalaynaysa marka dawaaful wadaac isagana waa laga daayay gabadha aan daahirka ahayn waajibaadkaas oo sidaa gaarka ah runtii aynu u tirino iyagana qofku mid kamid a hadduu ka tago xajkii ma buraya laakin waxa lagu yeelanaya neefkii baa lagu yeelanaya inuu gawraco neefkana ma aha halka uu ku gawracayaa beledka uu tegayo sa dadka qaarkood aaminsan xagga iyaga dadka qaarkood baa meesheniga cid ugama baahnayn xaggaaba waynu ku allabaryi doonaa neefka maya waxaa la doonayaa waa hadyan baaliga alkacba uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq waa kacbada waxaa xaramka masaakiinta joogta ayaa hadigaa la sinaya intaa haddii aynu kaga soo gudubno waajibaadkii iyo arkaantii waxaan sii raacin lahaa waxyaaba iyaguna u baahan aada loogu baraarugo siba waayeelka iyo dumarka oo ah maxduuraat alixraam waxyaabaha ka xaraamta ah qofka xajka xidhan ee cumradiina ka xaraamta ahaaw way kala duwan yihin waxyaabaha qaarkood ragga iyo dumarkaba waa ka xaraam waxyaabaha qaarkoodna waa siday u badan yihiin be ragga unbay ka xaraam yihin ragga iyo dumarku waxay ka midaysayihin oo ka wada xaraama waxa udgoonka laydhaa raggana uma banaana dumarkana uma banaana hadday tahay saabuun cadarkii iyo haddii ay tahay cadarkii midna ma banaana iyo raashin udgoona qofku cuno ka midaysayihin waxyaabaha ragga iyo dumarku ka midaysayihin waxaa kamid ah inuu ka tago qowlka iyo ficilka xaraamta ah alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihi min alxaj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا يا أولي الألباب qofka xajka isku waajibiyada ilahay ula xidha saddexda arrimoodba waa mamnuuc rafad iyo fisqi iyo jidaal wixii dumarkaa ku saabsan iyo arrimahooda kelmadooda iyo guurkooda iyo waa mamnuuc saacadan ilaahay bay u xidhan ilaahay bay u carfuuran cid kale ina la wadaajiye maya qorshihii qoyska uu dambaynayo waktigiisaa lala sugaya rag iyo dumarku waktigii howlgalka samayn lahaayeen ma aha cibaada lagu jiraa cibaadadaasi waa laga joojiyey marka fusuuqa waxa la idhaahdo waa hadal runtii foolxun oo aan wanaagsanayn nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahy man xaja falam yarfus walam yafsud rajaca ka yawmi waladatu umu xadiiskii saxiixa muslim ku sugnaa qofka xajka taga ee iska daaya labada arrimood falam yarfus walam yafsus aan dumarkana iska daaya sidoo kale hadalka dembigaana iska daaya wuxuu ka noqonayaa dembigii oo looga safaynayaa sidii maalintii hooyadii ay dhasho ilmo yaroo dee muja ah ama dhal ahoo imika soo dhasho dee wax dembiya inaanu lahayn baa loogi sidaas oo kale dembigii ka noqonaya waa arrin runtii aynu baahi weyn u qabno ilahay dambiga inaga fikiro inaga safeeyo baahi weyn baynu qabna almuhim dadkeenu runtii anigu dee dadkiina dabada waramahayo gudaha hadalkooda iyo buuqooda iyo shaafaasirikooda wuu iska badan yahay iyo murankooda iyaga oo qofkii aanu isogeyn baa wax ka duuduubaya wax ka dhacdhacaya oo buuqoodu badan yahay oo mararka qaarkood waxyaaba wadankii ka jira ay ku murmaya qabyaaladi ay soo dhex geli kartaa oo camalkii ay kaga mashquuli karaan la taa looma bax waa saacaad iyo goob lagaga faa'idaysanayo dikri ilaahay oo lagu camirayo hadduu qofku wax kala dhaqaaqayana wax diin iyo dunya ufaa'iideeya waa inuu noqdaa waayo aayaadka falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj waxa lagu camirayaabaa ilahay uu tilmaamo ah khayr iyo taqwa wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu llah wixii khayraa samaystaan ilahay uu ogaanaya waaba lagu xisiyeeda markaasaa ilahay ui watazawadu fa ina khayra zaadi taqwa waxa waktiga lagaga faa'ideynaya waa alla kacabsi keenaya waa la kacabsi ayaa lagaga faa'ideynaya marka taa inaynu aada iyo aada uga uga feejignaano oo dadku ay yareeyaan muranka muran laguma tilmaami karo haddii masaa'il cilmiya la isla helayo ama qof la qancinayo oo aayaad iyo axaadiis iyo diin iyo wacdi waxa la isla eegayaa uu yahay oo munaadara cilmiya ay tahay oo masaa'il la isla rogrogayo taa iyada muran lama idhaahdo ee waa munaadara cilmiya jidaal noqon mayso taas laakiin waa muranka caqiidka ee faa'iidada lahayn in adduun iyo aakhira toona wax ku jiraajir marka labada arrimood rag iyo dumarkii way ka midaysan yihiin dumarka waxyaabaha iyaga ka xaraama waxaa kamid a inay xidhaan bahalihii gacmaha la gashanayay iyo niqaabkii ma gashanayaan waa diiday nabigu caleyhi salaatu wasalaam gabadha muxrimada ahy kusaaseynkan gacmaha lagu gashado ma xidhanayso niqaabkana ma xidhanaysa buu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam markaynu ragga usoo gudubno waxyaabaha ka xaraamta waxaa kamid a in madaxii daboolo ama bidaar ha lahaado ama timo dheer ha lahaado ilaahay dartiibuu u banaynaya qofkani ma xataa xaya wamayta hadduu xataa dhinto oo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam isagoo nin saxaabi la socda ayaa haashiisii uu ka dhacay dabeedna koortuu ka jabay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam godiisa ku duduba koortana u baneeya fa inahu yubcatu yowma alqiyaamati munabiyan maalinka qiyaamaha lasoo saaraya isagoo hee talbiyeysanayo labayk allahuma labayk talbiyadii wala ayuu soo baxaya waa astaan muujinaysa inuu ku shahiiday isag oo ku dhintay isagoo camal cibaadaha ku sida astaan muujinaysa wey waxyaabaha raggii markaa ka xaraama waxaa kamid a lubs lbakiil wixii markaa tolnaa inuu xidho waa wixii dharnimo la oran karo masalan haddii uu kiishadii xidhanayo qof muraayadii xidhanayo odayaasha qaarkood bay dee dhacdaa in xanuun hayo awgeed silibkaa baan iska iskaga xidhaan waxyaabahaasi dee dharnimo looma arki karo oo kuwaasi dhar ma ah laakiin wixii dharnimo qofku u gashanayo baa uu iska daynaya reer magaalka qaarkood baa iska yaro gashada nigiskii iyo garankii iyagana maya lagu dari maayo ilaahay dartiida loo faysay maanta oo loo soo qaawin wakti baynu xusuusanaynaa dadkoo dhan intuu ilaahay isu keeno iyagoo goob banaan taagan oo aan waxba isdheerayn u odhan doono liman ilmulku lyawm lilahi lwaaxid lqahaar maanta yaa waxa leh cid wax lama jirto kii madax ahaa iyo kii maalqabeen ahaa iyo kii faqiir ahaa iyo kii qawi aha iyo kii daciif aha ilaahay dartiibay u taagayin labadaba waktigaasaynu ku xusuusanaynaa sidaasaa layna faray oo aynu ku amrana sidaa darteed lama ogolo waxaan labadaa go ahayn iyo kiishadaa uu ku xidhan yahay qof inuu xidho oo wax kala qabsado waxyaabaha markaas ka xaraamta ah qofkii camalkan xidhnaa waxa kamid ahoo iyaguna lagu tilmaamayo inay yihiin maxduuraat alixraam guurka wixii la xidhiidha macnaha wax ma guurinayo qof waxna ma guursanayo wakiilna ma noqonayo hadday dhacdo dad isdoonaya oo meelaha kusoo wada hadlay dawadaha oo iska heli lahaa kii inanta dala iyo kii guursanaya mina iska helaan taaniskaasi suuragal uma ah cidna inay wakiishaan ma ah obreshinka noocani waa ka xidhan yahay sidii dumarka kelmadooda ay xaraamta u ahay ayay xaraam u tahay tanina marka guurku waa xidhan yahay kelmaduna waa xaraam wey labadaa waynu israacinayna waynu isku qabanayna dadka soomaalidu waa duhruntii iska yaro degan laakiin eeshiyahankani ayay ku yaro dhacdaa mararka qaarkood inay sidhaadaan goob barakaysan baa joogtaane ninkii iyo gabadhi si kulma si uu walad wanaagsano halkaa uu idinku calal galo marka arrin aada u khatar badan weeye oo maaragtay burinaysa xajkiina inuu soo qalleeyo qofkii ay waajib tahay hadduu galmo sameeyo neefkeelahoo kafaara ana uu gawracayo intaasaa laysugu daraya wuu soo qalaynaya xajki kafaaratulcudmaana waa lagu leeyay neefgeela buu gawracaya ama lo ah haddii arrintaasi ay ka dhacdo intaa uu xajka xidhanya maba badnaba intaynu xidhanay waa intee in leeg iminka dee cumradii waktigeeda u koobnaa xajkana uu yar dhaafsanya maalinka sideedaad waynu xidhnaanayn haddii ilahay ka dhigo maalinka sagaalaad oo dhanna waa la xidhnaanayaa maalinka tobnaad gelinka horeba qofku uu dhigi karaa dharka markuu buurta suuro uu xeertuu dawaafka qac ku siiyo amaba uu isku daro inuu neefkana qalo dhakadana xiiro buurtana tuuro xalaal xalaalowgii hore ayuu galay hadduu dawaafka raaciyo xalaalowgii dambe ayuu galo maca dumarkiiba xalaal u ah taasina waxyaabaha ka xaraamta baa kamid ah waktigan aynu marayno iyo meeshan aynu joogno walaa dilna fi amaan wa fi salaam nabadgelyaynu ku suganna ummadda islaamkaabaa isnabadgeli dalka la joogo iyo xayawaanka ku nool iyo dhirta ku nool iyaduna ka beeran intubana salaamkaa iyo nabadgelyadaasay ka faaidaysanaysa qofkii muxrimka ahaa ee xajka xidhnaa waxa ka xaraama inuu xaramka dhulkiisa jaro ugaadhiisa laayo maxaanku idhahdaa baashan muqabadiisa iyo baadidiisa waykishadla ay ku jirto arag laxajaalaya isku qabanina bal qof muslima kolele uqaad waxba odhan taabaa kuu daran iska weydaaro halkeedaasi oli doontaa kakalaa dhaafiyo kakalaa dhaafiyo kii lahaa waa usoo noqon doona iyadoo sidii halkii utaala ayuu usoo noqon doona marka baadiduna ma banaano in la qaado oo iyadana waa la iska daynayaa waxyaabaha qofkii ka xaraamtaa waxaa kamid a timaha iyo cidiyaha inuu rifo ama sharo timaha iyo cidiyaha wixii iska rifma waa halkeeda masalan marka ay xoqid noqoto haddaad xoqayso oo adigoo islala xoqaya kalinkilada iyo timaha iyo wax iska go-aan ama adigoo oo isilowsan baa cididii sii jabaysa iyo aadsaa tidhaahdo dhib badan ma jiro laakiin waa wixii ukar wixii ukar iyadana waa la daynayaa uma liyaqdu tasafahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcaqiiq buu ilahay marka ay camalka intaa hore soo dhameeyaan la soo gaaro waktigii uu qofku xalaaloobi lahaa waktigaasuu timaha iyo cidiyaha iska nadiifinaya oo markuu camalkii kale soo dhameeyo marka timaha xeertuma cidiyahana iska raacinay waa waktigaa dawaafkana la imanay waajibaadkiinaasaa kamid ah sunayaasha waa intii intaa kasoo hadhay camalka aynu qabanayno ee kasoo hadhay waajibaadkaa iyo sunayaasha kasoo hahay waxaan leeya arkaanta kasoo hadhay waxaa loo tixgelinaya maxay inuu waajib inuu sunayaasha yahay waxaa kamid a sunayaasha markaynu xidhanayno inaynu maydhano rag iyo dumarba oo qofku maalmuu kollay kaga jiraya hawshane saabuun inuu qofku si wanaagsan maydho camalkiina marsado sida caaisha radia allahu canha ay uga waranaysay nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyada oo cabarkee u marisay wuu kasii muuqday bay leedahay cabarkee nabiga u mariyey wuu kasii muuqday markii dambe ee uu xidhay marka hore la diyaargaroobayo qofku si fiican buu maydhanaya dharkii oo nadiifa buu xidhanaya caddaa waxa uu ismarin karaa cabarkii diyaargarowgaasu samaynaya waa sunna sunayaasha waxaa kaloo kamid ah haddii markaa aada xidhanayso masalan ama salaad casaraysay ama salaad subax oo kaleo salaadaa tukatay in lagu xigsiiyo ixraam siduu nabiguma sameeyey caleyhi salaatu wasalaam sunayaasha waxaa kamid a in talbiyada la badiyo wuxuu nabigu lehy caleyhi salaatu wasalaam afdal lxaji alcaju saj xajka waxaa ugu fadliga badan ka codkiisu uu dheer yahay mutaacada diiguna ay badan ayaa ugu wanaagsan oo talbiyadu macnaha waxa weeyaan taa garanaysaan ereyadaasoo dib aynu usoo celin doono أخريت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك erayadaas lagu celcelinaya qaaliya oo waxyaabaha aynu ku howlgelayno maalmaha ee shaqadayno ah wey laga bilaabo markaynu xidhano ilaa markaynu buurta tuurayno waa laba cisho iyo badh baa la odhan karaa laba cisho iyo badh ama laba cisho iyo habeen saddex cisho waxla iyo habeen baa intaa la wadaya laba habeen iyo laba maalmood iyo maalin bas intaasaa talbiyada shaqa kuta buurta markaad ku dhufato ayaa dabeetana takbiirtii ciidda aada u guuraysa sunayaashii waxaa kamida in la badiyo adkaarta iyo ducooyinkii sida qur-aanka kariimkaada ilaahay uu ku xusay wadkuru llaha fi ayaamin macduudaat ilaahay xusa maalmo tirsan maalmaha ayaama tashriiq ilaahay xusa dikri waa shay kastood ku dhawaaqdo laga abaalmariyo ayaa dikri lagu tilmaamaya ducada la ducaysanayo maalinka carafa oo runtii hawsha ugu muhiimsan maalintaas xataa wacdigana kasii muhiimsan ayaa kamida iyaduna dikriga oo maaragtay tawxiid uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay ka ugu fadli badan maalinta ah afdal ducaa ducaau yawmi carab duca waxa ugu fadli badan ducada maalinkaa la ducaysanayo fursaddaa inaad ka faaidaysato nafta u ducayso ehelka u ducayso wadanka u ducayso adduun iyo aakhiraba wixii khayrna aad ku ducaysato oo fursadaasi dalxiis iyo daawasho iyo buurtan yara dhagxaanta burburan lahoo la fuulo oo aad soo eedaysay kaaga dhamaanay fursadaas laakiin meel kastoo carafo kamida wuquufka aad ku samayso waad ku samayn karta inaad la fadhiisato ducada oo waktiga aad kaga faaidaysto aad iyo aad bay iyaduna ku haboonta sunayaasha kamid sunayaasha waxaa kamida marka lasoo socdo in runtii si degan loo socdo ayuha annaas calaykum bisakiinati waalwaqaar nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu lahaa wardadow si degan u socdo kuwiina ducafadaha jeedina sunayaasha waxaa kamida marka la yimaado musdalij in ilaahay lagu xuso mashcaru xaraam goorta goortan la yidhaahdo iminka masjidka weyne uu ka dhisan yahay oo dikri badan la sameeyo ilaa salaada subax dee lagu tukanayo adkaarta runtii la akriyayo iyo waxyaabaha sunaha ee la qabanayo dawaafka dhexdiisa iyo sacyiga iyo maalmaha aada iyo aad bay u fara badan yihiin waxaynu odhan karnaa waa shay kastoo kutubta aad ka akriyaysa xag ka waramaysa waktigu inagu sii dheeraanaya oo aan ahayn arkaantii iyo waajibaadki aan ahayn oo qofka xaajigaha u qabanayo waxay noqonayaan sunayaasha intaasoo hadhay iyadoo waktiguna kolley uu soo dhow yahay intaa ka hadhay waxaan u daynaha su-aalaha
raallia sheikow waxaan ku weydiinayaa su-aashan haddii uusan qofka tegin madiina xajkiisa ma nuqsaanba
madiina tegitaanka la tagaa runtii wuxuunay kamid tahay iyadoo dee la siyaarinayo masjidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka masjidka nabiga la siyaarsana waxaa la siyaarinayaa nabiga qabrigiisa caleyhi salaatu wasalaam oo dee masjidka dhinaciisaba ku yaala haddii qofku aanu tegin madiina xajkiisii waxba uma dhigna tegitaanka madiinana xajka kama mid ah qofka duruuftu ay u saamixi weydo wuu iska dhoofi karaa markaa dadku iyay qalad fahmin oo ay sodanin haddii aanad madiinaysanin armaa xajkii rifrif uu ku dhacay oo wax ka go-an yihi qalada fahmina xajka tegitaanka madiina kama mid ahaa laakiin waxaa la soo eegayaa un halkuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam dawladda ka asaasay iyo goobihii dagaalku ka dhaceen iyo meelihii taariikhiga ahaa ayuunbaa lasoo eegayaa iyo masjidkoo lasoo siyaarso saasun baynu u fahmayna laakiin arinku ma aha meel aan u gaadhsiisan in la gaadhsiiyo wallahu aclam
bismillahi marka aan sameeyo dawaaf nidaa sacyi miyaan ku daraya
tawaaful wadaacu ma laha sacyi tawaaful wadaac sacyi ma laha waa tawaaf keliya leannahu dawaafkaagi iyo sacyigaagi way ku dhamaadeen allaahuma ilaa hal mar ayuu yeelan karaa markaasi waxa weeye haddii aanad samaynin dawaafkii rukniga ahaa dawaafkii rukniga ahaa ayaanad samaynin si kastaba sababtu ha ahaata dabeedna waxaa isku beegmay dawaafkii sagootiga iyo kii ruknigaa isku beegmay waa la isku oofsan karaa waa la isdhexgelin karaa dadka qaarkood oo waxaa dhacda maalinta ay dawaafayaan dawaafka ruknigaa maalinta ku xigtaba dhoofaya lama dhici karta markaa wuxuu isdhex gelinayaa dawaafkii rukniga ahaa iyo wadaaci sacyigu kusii xigsiinaya kolkaa sacyiga wuu kusii xigsiinayaa leannahu waxa uu sacyigii noqday mid dabagalay dawaafkii waajibka ahaa waxaa le rukniga ahaabuu dabagalay markaasubu ku xigi karaa
bismillahi meesha waa qaw ma la xiran karaa laba maro iyo kabo iyo wax lamid a
horta dee raggii baa arrintaas huseynaysa waayo dumarku dee bustiila way iska huwan karaan waanay iska xijaaban yihiin oo iyaga hawlima haysato agabkooda wuu ililyahay laakiin raggii haddii qofku uu xanuun qabo ama dhaxani ay ku jirto oo qabowgu uu dhibayo dee dhib jira oo aan ahayn mid mutawaham oo iska yeelyeela aanu ahayn laakiin dhib jira ay tahay wuu xidhanayaa dharkii jaakeetkii iyo dharkii dhaxanta ka celinayay buu xidhanaya laakiin dee dhiig baa ku waajibaya inuu neefkii markaa qalo ayaa ku waajibaya ama uu sadaqadii bixiyo lixdii miskiina wax siiyo ama saddex cisho socdo ayaa ku waajibaya waa marka uu dhigjaabaa qofkii loo ogol yahay inuu dharkii tolnaa xidho fidyana uu bixiyo sidii ku dhacday saxaabigii kacbub mucudira la oran jiray ee madaxa injirtu ay ka gashay dabeedna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam faray inuu iska xiiro kadibna fidyada bixiyo marka iyadoo sababi jirin dharka xidhan mayno ee waa ujeeda iyo arrin la doonayaba inaad dharkan cad xidhnaato labadan go waanaan filayaa waktigan aynu joogno in dhaxan laga cawdaa aanay jirin maalmaha soo socdaan kolay diirimaadku wuu sii imanayaa dadkuna isku mid maaha dadkiina ka yihi wadamada qaboobay inaana intani qaboobin ahayn bay la allahu aclam
bismi illahi waxaan rabaa inaan wax ka ogaado xajarul aswadka goortii dunida la keenay iyo guud ahaan warbixintiisa oo dhan
horta su-aaluhu dee way sii kala muhiimsan yihiin oo qaarna camalka ay aada u taabanayaan qaarna waxay taabanayaan dhinaca taariikhda iyo iska lugafid marka cumuuman xajarkan kolay dee sheekh axmed baana sii tacliiqin doono oo reer maka ah anigu inta aan ka ogahay ma hayo wakti bidaad na saxiixa uu tilmaamay oo maaragtay halkaa la keenay ma ogi waynu ku aragnay isagoo halkaa ku jira waxaana aynu aragno kale nabigu caleyhi salaatu wasalaam iyada oo uu sunno ka dhigay in la dhunkado qofkii gaada kii gaadi waayana uu salaan sidaa u ishaaro dabeetana uu dhunkado oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu sanadkii u dambeeyey xajay muu taabanin manuu dhunkanin laakiin hangoolbu saa ugu ishaaray markaasuu hangoolka caaladiisii dhunkaday taa waxaan uga jeedaa inaydaan isku kalifin inaa gaadhaan oo ama afka la gaadhaan ama gacan cumar bn khadaab radia allahu canhu waxa uu dhunkanayay dhagaxa waxa uu tilmaamayay xaqiiqadiisa isagoo lahaa dhagaxow waan ogahay inaad dhagax tahay waxna aan karaynin waxna aan ciidi yeelaynin haddii aanan arag nebigoo ku dhunkanaya kumaa dhunkadeen marka waa arrin laynagu addoonsaday inaynu salaantaa iyo dhunkashadaa bixino isaguna waa dhagaxa amran wuu amran yahay soomaalida waxyaabaha qaarkood oo dheeraadna bay odhan jireen waa wax amran bay odhan jireen kutubu taariikh waxa qaarkood ay xusaan inuu cadaan jiray taa taabashada darteed iyo bani aadamkan ka agba uu la madoobaaday laakiin sanad maaragtay aada u qawiya ma aha cumuuman midka laynagu addoonsaday waxa weeye inaynu sidaa yeelno dawaafka ka bilowno salaanana arrinku intaasuu inoogu dhan yahay meesha doonaba ha ka yimaadeen allahu aclam
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة باللغة العربية لكن هناك أي ترجمية آه. ما حكم تغطية المرأة على وجهها بما نسم- بما نسميه بالنقاب خاصة النساء الصوماليات
xijaabku macnaha niqaabkan wejiga lagu xidhanayo muxuu yahay xukunkiisu imnaha waa sheegaan filaya waa sheegay inay gabadhu iska daynayso waynu ku aragnaa qolyaha khariijiyiinta ahay bahal yar inay saa ugu soo yaro taagaanoo soo bahal yar saa loogu soo yaro daayo inay iska sii wataan laakiin ma kari karaan dumarku in maaragtay ay wejigiiga dabolaadana laga ilaaliyo maalmaha xajka aynu xidhanay camalka aynu ku jirna niqaabka way iska daynayaan dumar xadiidku si sariixa buu leeyahay laa talbas laa talbas almuxrima alniqaab wala alqurfaazayn aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam gabadha xajka xidhani hal galoofkii bahlaan gacmaha lagu gashado iyo niqaabka midna ma gashanayso hadii laga tegi waayo caaisha waxay leedahay marka aanu joogno kacbada agteeda raggu ayna soo maraan ajinabiga ah aynala simayin baanu saa ugu soo yaro dayn jirnay wejiga marada markayna dhaafaana waan iska laabi jirnay cumuuman waa iska arrin adag baynu odhan karnaa maxsuulka shayga natiijada unbaa lasoo raacaya wixii lama huraane waa la iska daynayaa bahlaha gacmaha la geliya iyo niqaabka wallahu aclam بسم الله الأسئلة الثانية باللغة العربية إذا بدأ الشخص الطواف من الركن اليماني ظانا أنه حجر الأسود فأكمل الطواف على هذه الطريقة هل يكون طوافه صحيح أم يعيد أم يعيدها وما حكم بعد تحلله بعد هذا الطواف الخاطئ
dawaafka horta waxa muhiima un toddoba jeer inuu noqdo toddoba jeer oo halkee ka bilaabmaya ka bilaabmaya xajar aswad toddoba jeer laguma tilmaami karo hadduu xajarka ka shisheeyo laakiin hadduu kasoo bilaabo meel xajarka ka shishaysa maxaa ku jira siyaada sooma siyaadaa jirta laakiin nuqsaani ma jirto siyaado markuu rukniga yamaaniga qofka kasoo bilaabay dee siyaadaha unbaa ku jirta labada gidaar inta ka dhaxay ayay siyaada jirtaa biidn illaahi tacaala kol hadii toddobadii wareeg la helay siyaadadaasi dhibi mayso siyaadadaa uu qofku ku daray dhibi mayso sunihii unbuu khilaaf sunihii buu khilaafay wallahu aclam wuu jiraa wey dawaafkaas
بسم الله إذا أحرم الشخص من الميقات ثم منعت الشرطة من دخول مكة ولم يشترط فأخلع ثوبه وبعد مجاوزته عاد على حاله الأولى
ninbaa iska jiro masalan dadkan jita ka imanaya iyo waxaan loo ogolayn isaga oo jita iqaamad inuu ixraam kusoo galo oo qofku isagoo iqaamad jita inuu kusoo galo ixraam maya inuu bidaaqadii xaajiga sito ama xaj ay ugu dhufsantahay iqaamada ayaa la doonaya dabeedna waxaa dhacda su-aashani waxa ay leedahay haddii marka aan marayo miiqa aan intoon miiqaadkii kasoo xidho marka aan marayo controolka dharkii caddaa iska bixiyaan ku jufo khamiiskayga aan gashado markaan controolkii soo dhaaftana kuwii caddaa aan ku noqdo arrinku muxuu noqonaya way su-aasha arrinku muxuu noqonaya wuxuu noqonayaa mukhaalafad samaysa mukhaalafadaas oo ah macnaa shay maxduur oo xaaraana baad la timid oo waxaad xidhatay dharkii baad xidhatay saa darteed waad fidyooday neefkii unbaa lagu leeyay neefkii inaad qasho ayaa lagugu yeelanayaa waa ninkii ixraamka furay ee dhar gashaday ee haddana gadaal dib usoo gashaday wallahu aclam
بسم الله waa maxay farqiga u dhexeeya salaada lagu tukada xaramka iyo tan lagu tukada masaajida maka
waa masale culimadu ay isu khilaafeen oo masal boqol kun oo salaadood bay u dhigantaa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam salaada lagu tukanayo xaramka boqol kun oo salaadood marka culimada kuma muransana salaada lagu tukanayo xaramka inay boqol kun tahay boqol kun runtii dee wax yar maaha maalin dhawadaan shitaaminayay ilaa adigu dhowr iyo konton sanadood ayay udhigmaysaa salaadii la tukan lahay ayaa udhigmaysa xagga ka dhaxaan marka culimada qaarkood baa nusuus badan oo imika aan waktigu inoo saamaxayn oo aayaad iyo axaadiis kale iyagoo soo ururinaya waxa ay leeyihiin waxa iyaguna boqolkiiba kun laga heli karaa masaajidada maka ee xaramka ku yaalla haddii lagu tukado waxa laga heli karaa iyagana boqolkaas waxyaabay soo qaadanayaan waxaa kamid ah uma taxiluha ila albayt alcatiiq hadyiga halka lagu gawracaya waa bayt alcatiiq hadyiga baytulcatiiq waa laga yaqaana waa kacbada hadyiga ma waxaa lagu gawracaa kacbada mise mina de minaa lagu gawracaa mina oo xaramka kamida baa ilahay uu ku sheegay baytulcatiiq hadyin baaliq alkacba waa hadyi gaadhaya kacbada minaa lagu sheegay kacbadii waa arrimo islaasimaya marka iyadoo la sheegay xaramka bayt masjidulxaraamka la sheegay waxaa dhici karta in looga jeedo masaajidada maka isku mid bay noqon karaan bay leeyihin lakin sida raajixa waxa weeyaan salaatun fi lmasjid alxaraam riwaayanka qaarkood sida tilmaamaya salaad lagu tukada masjid alxaraam masjidku xadiidka saxiixa ay sheegaya marka macnaheedu qowlka raajixa waxa weeye inkaa ay tahay markaas ka boqolka kun laga helaya waa masalada labada qowlba way jiraan kaasaynu rajaxayna wallahu aclam
بسم الله ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله، آه، محاضرة قيمك آية الشيخ محمد عمر در